barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efimada geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socon karaysaan boggayga internetka v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa maalin salaasa ama duhurnimo salaasa waana siddeed iyo labaatanka bisha nofembar sannadka laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka la socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhallinyarada puntland oo dhirbeeris ka sameeyey degmada galdogob ee maamulkaasi maanta waxaan soo gaarnay degmada goldogob soo gaarsiinay boqol geed iyo labaatankii shashimiita iyo konton silig oo loogu talagalay siligyada ilaalinayo geedka intuu korayo waxaan rajaynaynaa dadkeena guud ahaantiis inay ka qayb qaataan bilicda insha allah haddaanna hormuudka horumarka dhallinyaradiisa intaani ka badan goldogob baa u samaynaynaa waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan dhallinyarada ka ganacsada shidaalka ee magaalada boosaaso oo ka cabanaya isbeddel ku yimid qiimaha shidaalkaasi kadib murankii dhowaan ka dhacay dekedda
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna meesha ka maqnayn
waa hagaag waa codadka axmed saki iyo weliba nastax indho dhegaystayaal idaacaddaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a dhinacii wararka haddaynu bilowno saraakiil ka tirsan dowladda turkiga ayaa sheegay inay eegayaan in maraykanku uu ka soo baxo ballantii uu madaxweynaha maraykanka donald trump la galay dhigiisa turkiga rajab tayib erdogan ay ahayd in maraykanka uu joojinayo hubka uu siiyo maleeshiyada kurdiga ah kooxdan ayaa kaalin ka qaadatay in laga guulaysto ururka isis ee dalka suuriya wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mefluud javuzoglo ayaa ballan qaaday ayaa sheegay in ballantan labada dal ay wada galeen isagoo oo jooga shir jaraa'id muddo yar kadib markii labada madaxweyne ay telefoon ku wada hadleen maalintii jimcihii wasiir jafuzoglo ayaa yidhi madaxweyne trump waxa uu si cad u sheegay inuu amar cad bixiyey kaasoo ah in ururkan kurdiga reer suuriya y p j aan wax huba la siin doonin arrintan maalayacnigaana ay ahayd in muddo dheer ka hor la joojiyo wakaaladda wararka a p ayaa hadalkan wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga qortay
ergeyga jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan dalka suuriya stephen demastura ayaa sheegay in kastoo ay jiraan dareenno ku aadan xasaradda taagan in haddana uu aaminsan yahay in runtii ay timi xilli uu isu diyaarinaya daafurka wareegga cusub oo ah wadahadallada nabadda ee ku aadan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka dalka suuriya ka socda ku dhowaada toddoba sanno wadahadallo ay horkacayso qaramada midoobay ama jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa ka furmaya salaasadan maanta magaalada jine kuwaas oo noqonaya wareegii sideedaad tan iyo sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii isudayo dhowr ah ayaa si dhaqsaa u guuldaraystay kadib markii ay isfahmi waayeen xukuumadda suuriya iyo weliba kooxda mucaaridka ismaamwaagaasi oo ay ka mid ahayd inuu madaxweyne bashaar al asad uu xilka sii haynayo labada dhinac ayaa u muuqday inay isku meel joogaan kadib markii naasir xariiri oo horkacaya wafdiga mucaaridku warfidyeennada u sheegay maalintii isniintii in ujeeddadoodu ay tahay in asad aanu xilka sii haynin marka wakhtiga kala guurka uu bilaabmo
duur wanaagsan markale dhegaystayaalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington qaybo ka mid a dhallinyarada puntland ayaa degmada galdogob ka fuliyey ololo ay ku samaynayaan dhirbeeris tallaabadan oo qayb ka ah howlo isxilqaan ah oo ay dhowaanahanba dhallinyaradaasi ka wadeen qaar ka mid a deegaanadaasi dhallinyaradan ayaa sheegay inay sidoo kale qayb ka qaadan doonaan dhinacyada tababarka iyo nadaafadda wariyaha v o ed ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan arrintaasi inooga diyaariyey
qaar ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa degmada goldogob ka bilaabay oloolo dhir loogu beerayo wadooyinka iyo goobaha waxbarashada ee galdogob kuwaasi oo loogu talagalay in ay qayb ka noqdaan qurxinta magaalada dhirta oo isugu jirtay nuucyo kala duwan ayaa gaaraysay boqol geed waxaana dhallinyarada magaalada gaalkacyo ay deegaano ka baxsan gaalkacyo ka bilaabeen dhir beeris kadib markii dhowaan deegaanada bursaalax iyo xarfo ay gaarsiiyeen dhir faadume axmed gaashaan oo ka mida dhallinyarada gaalkacyo ee goldogob gaarsiisay dhirta loogu talagalay in lagu beero wadooyinka iyo iskuullada ayaa sheegaysa inay sii wadi doonaan ka qayb qaadashada horumarka deegaanada gobolka mudug waxaan halkaan keennay runtii waxa weya wax ka mid ah ee waxyaabaha horumarka ee gobolka mudug loogu talagalay waxaa halkaan keennay boqol geed iyo runtii qalabkoodii oo lagu dayactirayo waxaanu runtii ku faraxsannaa inaannu goldogob nimaanno haddaan nahay hormuudka horumarka marar badan baa iman doonaa shaqooyin badan baa ka qaban doonaa annagaa isku tashanay haddaan nahay reer gobol mudug iyo guud ahaanba puntland waa ka tashanay hay-ad iyo gacan shisheeye waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno maamuladayada degmooyinka iyo kuwa gobollada goldogob waa magaalo nabadeed waa magaalo qurux badan waa magaalo dhismaysa waa magaalo horumara waa magaalo hore u socotaa dilna u noqon mayso waxayna ka mid tahay gobolada puntland ee isku tashaday ee ka tashaday gacan shisheeye aad baan ugu faraxsanaa waxaan leenahay hormuudka horumarka iyo dhammaanba goldogob iyo gobolada puntlandba guul iyo horumar maxamed cabdulqaadir oo ka mid a dhallinyarada dhirta geysay galdogob ayaa sheegaya inay dhallinyarada kala shaqayn doonaan sidii ay horumarka uga qayb qaadan lahaayeen maanta waxaan soo gaarnay degmada goldogob soo gaarsiinay boqol geed iyo labaatan kiisho shimiita iyo konton silig oo loogu talagalay siligyada ilaalinayo geedka intuu korayo waxaan rajaynaynaa dadkeena guud ahaantus inay ka qayb qaataan bilicda insha allah haddaan nahay hormuudka horumarka dhallinyaradiisa intaani ka badan goldogob baa u samaynaynaa maalmaha soo socda waxyaabo badan baa ka qayb qaadanaynaa sida nadaafadda tobabarka dhallinyarada inaan siino inaan halkan ka sameyno urur hormuudka horumarka oo caawiyo duqa magaalada goldogob waxaan si gaara mar kale iyo mar saddexaad ugu mahad celinaya dhallinyaradii isku xilqaamay gadista geedahan gadista sabaqa sibirka iyo dhammaan saaxiibadii naga qayb qaatay waxaan leenahay mahadsanidin waxaa arki jirta mashaariic ay fuliyaan hay-ado mashruucan quruxda badan waxaa fulinaya dhallinyaradii reer goldogob dhallinyaradii reer gaalkacyo iyo guud ahaan dhallinyaradii reer puntland waxaanu tusinaynaa ummadeenna inay ka maarman karto hay-ad waxay isku soo dardaraan oo maanta loo baxsanayo dhallinyarada aqoon-yahanada iyo dhallinyarada waxay isku soo dardaraan waxaan rajaynaynaa dhallinyarada goldogob inay arrinkaano kale ku dayadaan kana qayb qaataan horumarka magaaladooda maamulka degmada goldogob ayaa ka mahad celiyey dhallinyarada isxilqaantay ee dhirta soo gaarsiisay waxaan soo dhoweynayaa dhallinyarada horumarka iyo hormuudka ee gobolka mudug degmada gaalkacyo soo dhowaadaan idin leeyahay waxaad dad bulshada tusteen wax u qalma inay horumarkooda kaga shaqeeyaan dhir baad keenteen boqolo weydinka guddoonnay shamiitadoo labaatana iyo shabaqii lagu xidhi lahaa waxaan dhaha dhallinyarada reer galdogob inay idinku daydaan idinlala shaqeeyaan bursaalax idinla shaqayso soo dhowaadaan idin leennahay horumarka bulshada isku tashata waa go'aankii madaxweynaha puntland bixiyey cabdiweli maxamed cali gaas soo dhowaadaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad nala shaqeeya aannu wada shaqaysanno mudug baayna ka dhexeeya isagaynu wanaaggiisa ka shaqaynaynaa cid allaaliya cidd inoo keenta wax tabarrucaada in kastaba ha la ekaatee soo dhowaadaan leennahay aad iyo aad baan gabdhaha iyo wiilashaba safarka dheer soo galay waxa ay ka soo aruuriyeen jeebkooda iyo ilmahooda iyo naftooda ugu soo deeqay degmada galdogob aad iyo aad baan u mahadsantii soo dhowaadaan leeyahay waa markii ugu horraysay oo dhallinyaro isxilqaanta ay dhir gaarsiisa degmada goldogob oo tiro intaa la eg gaaraysa waxaana dhirtaasi loogu talagalay in lagu beero wadooyinka iyo goobaha waxbarashada ee degmada goldogob si ay qayb uga noqdaan bilicda magaalada goldogob cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o e soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
mar kale dhegaystayaal ayaan annaguna idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba duhur wacan oo wanaagsan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaysa washington ayaad degaysanaysaan ciddii warbixinada iyo weliba barnaamijyadaas ay seegaanna waxay dib uga daalacan karaan boggayaga v o a somaly com dhallinyarada ka ganacsada shidaalka ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in ganacsigooda uu saameyn ku yeeshay sarawkac ku yimi qiimaha la kala siisto arrintan oo timi kadib murankii dhowaana ka dhacay dekadda magaaladaasi ayay sidoo kale dhallinyaradu sheegeen inuu culays kaga yimi dhanka cashuuraha gudoomiyaha gobolka bari ayaa isaguna dhankiisa sheegay in ganacsatada looga baahan yahay inay dadka ka dhimaan waa sida uu warbixintan ku sheegaya wariyaha v o ed ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
dhallinyarada ku shaqaysta ka ganacsiga shidaalka gaar ahaan naaftada ayaa sheegay inuu qaali uu ku noqday shidaalka waxayna taasi u sababayeen dekedda magaalada boosaaso oo aan weli waxal ah laga gaarin inkastoo ay shaqaynayso cabdirasaaq maxamed yuusuf iyo siciid jaamac oo ka mid a dhallinyarada ku shaqaysta xirfadda ka ganacsiga shidaalka ayaa ka warramay saamaynta ay ku yeelatay koruu kaca ku yimi qiimaha shidaalka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirasaaq maxamed ka ganacsada kaalinta shidaalka shidaalkaan ka ganacsanaa shidaalka qiimihiisiibaa aad noogu kordhay qiimaha shidaalka ayaa aad u kordhay wuxuuna ka kordhay dhinaca ganacsiga dekadda iyo wax soo saarka xaggaas ayuu ka kacay sidaa darteed dee foostada naaftada waxay ahaan jirtay boqoliyo labayo toban maantana waxay martaa boqol soddon iyo shan baasiinku sidaasoo kale sidaa tahay gaadileydii way dhawaaqayaan annagii bay haddana saaren waxay leeyihin shidaalkii baa nagu qaaliyaysan annagana shidaalka qaaligiisa wuxuu naga yimid xagga maaragtay canshuuraha iyo nidaamyada noocaasa marka dowladda puntland waxaan ka codsanaynaa inay hoos u egto dadka danyartaa sababta waxaa weeye ganacsatadii waaweynada keeni jirta shidaalka ayaa waxay ku marmarsoonayaan dekedii baa lala wareegey mid waliba waxay odhanaysaa dekedii baa lala wareegey walaal magacaygu waa siciid jaamac arrintaa sheegaysa waa arrin jirta runtii shidaal kor buu kacay oo isbeddel weyn baa yimi dhinaca mataqaanaa qiimaha arrintaasina waxaaba de ugu badanoo mataqaanaa keenaya waa arrinta dekadda oo hadda mataqaanaa arrinteedu taagan tahay arrimahaasa u badan dhinaca shidaalka sixirbaroyn korukac weyn baa ku yimi naaftada waxaa isbedelay runtii dee lacag awal shidaalku iska jabnaa raqiis buu iska ahaa qof kastoo iska gadan karay hadda laakiin isagoo dhan kor buu u kacay dadkii aad bay uga cabanayaan oo mataqaanaa qiimaha ku kacay bay ka wada cabanayaan arrinta ugu weyna oo jirta waxa weye waa arrinta dekada weeye walaal dee runtii marka waxaa udhexaysa lacagaad soddon doolar meelahaasa udhexaysa hadda mataqaanaa fuustadii ama barmiilkiiba hadda tanigu kale waxaa la siin jiray mataqaanaa koob iyo toban iyo koob iyo toban iyo bari hadda waxaa la siinayaa afar iyo toban iyo saddex iyo toban meelahaasa la siin lacagta udhexaysa qof kasta waa dareemi karaa moog tahay shidaalku badana wuxuu nooga imaan jiray dubai buu nooga imaan jiray marka dhallinyarada baabuurta kaxeeya ee dareewallada ah arrintan see ula jaanqaadayaan marka wallaahi runtii caqabad weyn baa ka haysata sababtoo ah qofkii dhanka dhallinyarada hadda weliba tagaa sida ugu badan maalin kasta shidaalka mataqaana aad bay uga qaylinaya waa dad iska danyara waxay raadanayaan walaal waa waa wax yaro mataqaanaa qof ay korsay waxa ka raadiyaan marka shidaalkii aad bay uga cabanayaan ma iibsan karaan mataqaanaa awal waxaa laga yaaba mid shidaal badan ku shuman jiray hadda duruufaha awgood inuu dhowr litir mataqaanaa uu qaato marka hore qofka shidaalkan kacay meel kasta qof waa saamaysa walaale maxaa maxaa loo aaneynaya marka maxaa keenay qiimo korka sababta ugu weyn hadda shidaalkan korkaca keenay waxa ay keentay waa arrinta dekada walaale wax kale mataqaana hadda mataqaanaa aad u weyn oo sababay ma jirto
mid ka mid ah dhallinyarada kaxeeya gawaarida dadweynaha ee loo yaqaano b elka ayaa sheegay in saameyn ay ku yeelatay sara u kaca ku yimi shidaalka naaftada maxay isbixisaa shidaalka duuqaaliyowarkaabkaan wax bixinaya waa taqaan saddex kun kula soo aadayaan maskeen mayso saameen dee haddana annagka faa'iida nooma helin dadkii shacabkii macalaa baawurta aan wadnayey lacag birawaa moogtahay annaga waxaan u shaqeyna waxay noqonaysaa shidaalkii waxay noqonaysaa tii mataqaanaa baawurta anna marka toonaadkeena mar baa ka weynaa mayso okaa gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado waxa uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in ay u turaan shacabka soomaaliyeed oo qiimaha aysan kor ugu qaadin laakiin waxa weeye tiri waxaa yaraatay amounkii yimi baa yaraatay waxaa dhici karta in muxuaha baryahan dhow ay wax iska bedelaan inkastoo aan ogahay ganacsatadu shayga kordha inayn hoos u soo celin haddeer hadduu doolarku muxuahad inoo tago lix kun tago badeecadda halkaasay joogaysa ganacsatada waxaan leeyahay war ilaahay ka baqo oo dhowrkii berioo dekadu muxuu ahayde ay shaqadeedu taagnayd waxaa weeye dadka ka dhima oo ka celiya waxaa weeye xaaraan baynu ku noqonaysaa haddaad muxuu ahayde maciishad loo baahan yahay aad muxuu ahayde aad dadku ku kordhisaan oo ilmihii yaraa uun caano waayo oo bur la waayo waayo burkiiyo caanuhu waa labada shay oo daruuriga ah oo guri walbana looga baahan yahay iyaga waxaan leeyahay eebba ka baqa hantidaa ini siiye waxa weeye dadka u jebiya ascaarta kacday u jebiya yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada boosaaso halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatana dhinacii heesaha heestaa isku badhaadhnay iyo fanaaniinta nasteexa indha iyo axmed zaki
aa la beegsaday bartamaha dawrada fallaadhaha la beegsaday bartamaha daruurada murka ku baaha barwaaqaystay aragtida budawiila shayda ku buseela egmada kugu badhaadhay daymada barwaaqaystay aragtida buda wiila shayda ku buseela egmada
afar iyo bisho oo kooban habeenka uu buuxsamahay afar iyo bisho oo kooban habeenka uu buuxsamahay odayuxuu buru u lihi madowgii bariinsaday oo dayaxa buru u liixii madowgii bariinsaday samadii kabi'iyaad bidhantiisa leedaheed samadii kabi'iyaad bidhantiisa leedaheed kugu baraha hardaymada barwaaqaystay aragtida gudaha wiilashayda u buseelay egmada kugu baraha hardaymada barwaaqaystay aragtida gudaha wiilashayda u buseelay egmada
kugu badhaadhay daymada barwaaqaystay kugu badhaadhay daymada barwaaqaystay aragtida bu'da wiilashaydiiyo ku badhaadhay egmada waxaan filayaa dhegaystayaal inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi ay codadkooga sida talantaaliga ah aynu ku wada dhegaysanayna fanaaniinta axmed saki iyo weliba nasteexayndho idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta laanta v o a ayaad ku dhegaysanayseen gabagabada idaacadda ayaynu kusii durkaynaa intaynaan sii gudagelin qaybaha kale aan maxamed cabdi xasan sandheere oo igu muheliya stuudiyahan ka codsado qodob ka mid ah amaba qodobo ka mid a wararkii adduunka ugu weynaa haye maxmed mahadsanid sharwac saraakiil ka tirsan dowladda turkiga ayaa sheegay inay eegayaan in maraykanku ka soo baxo ballantii uu madaxweynaha maraykanka donald trump la galay dhiggiisa turkiga rajeb tayib erdogan oo ahayd in maraykanku uu joojinayo hubka uu siiyo maleeshiyada kurdiga suuriya kooxdan ayaa kaalin ka qaadatay in laga guulaysto ururka isis ee dalka suuriya ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga meflud javuzoglo ayaa ballantan labada dal ay wada galeen ka sheegay shir jaraa'id muddo yar kadib markii labada madaxweyne ay telefoon ku wada hadleen maalintii jimcihii wasiir javuzoglo ayaa yidhi madaxweyne trump waxa uu si cad u sheegay inuu amar cad bixiyey kaasoo ah in ururka kurdiga suuriya ee y b j aan waxuba la siin doonin arrintan maalayacnigan ay ahayd in muddo dheer ka hor la joojiyo wakaaladda wararka a p ayaa hadalkan qortay dhinaca kalena ergeyga jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan dalka suuriya stefan de mastura ayaa sheegay in inkastoo ay jiraan dareenno ku aadan xasaradda taagan in haddana uu aaminsan yahay in runtii ay timid xilli uu isu diyaarinayo daahfurka wareeg cusub oo ah wadahadallada labada dhinac ee ku aadan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka suuriya ee ka socda muddada toddobada sana idhaahdo wadahadalla ay hor kacayso jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa ka furmaya talaadada maanta magaalada geneef kuwaasi oo noqonaya wareegii sideedaad oo sanadk ilaa iyo sanadkii kun laba kun iyo labayo tobankii isku dayo dhowr ah ayaa si dhaqsa ah u guuldaraystay kadib markii ay isku fahmi waayeen xukuumadda suuriya wafdigii kooxda mucaaradka isfahmaagaas oo ay ka mid ahayd haddii uu madaxweyne bashaar al asad sii haynaya xilkiyin kale labada dhinac ayaa u muuqda inay isku meel joogaan kadib markii naasir alxariiri horkacaya wafdiga mucaaradku warfidyaenada u sheegay isniintii shalay in ujeedadoodu ay tahay in asadu xilka aanu sii haynin marka wakhtiga kala guurkaahi uu bilaabmo aad baad umahadsantahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayey dhegaystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa aan bal hadda markana aanu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan amaba aynu mar kale ku wada nasanno heesta shubahadda iyo weliba codka maryal mursal
dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto shubahda dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto warkume dulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala shubaxda dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala shubaxda waya marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagaan ka dhacaya shubaxda marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagaan ka dhacaya hayga dhiman dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way maxaad dhuntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way maxaad dhuntaadan mari karin labta ku dhigala hayahda
heestaasi fanaanada maryan mursal ayaa u dambeysay barnaamijkii dhallinyarada maanta ee duhurnimo inta haddii la idhaahdo afartaynu dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi cabdixakiin maxamuud sharmac shirwac iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo duhur wanaagsan da roobko dhanka bariga milicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto